barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban xiriirka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo ad nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaco ah koob iyo labaatanka bisha labaad sanadka labada kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida magaalada boosaaso oo dhallinyarada lagu siiyey tababar la xidhiira sidii ay u samaysan lahaayeen qorshe nololeed oo mustaqbalka u degsan
waxay ku barteen ardayda in marka hore ay samaystaan ujeeddooyin oo dhinacyada nolosha ah oo dhan ujeeddo kastana inay u samaystaan qorshihii ujeeddadaas ay ku gaari lahaayeen kadibna ay samaystaan qaabkii ay u fulin lahaayeen qorshayaashaas waxaa sidoo kale aad maqli doontaan nin dhallinyaro ah oo ka warramaya ganacsi u gaar ah oo uu isagu hal abuurtay
heesahaan idinku hayno barnaamijkana waxaa ka mid a
adoon marna iga xanaaqin maskaxda alle kugu manaystay
wararkii ugu dambeeyey ee ciyaarahana waad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
kadib markii la soo jeediyey in la mamnuuco aaladaha hubka ka dhigi kara in uu halis badan geysto islamarkaana lagu baaqay in la sameeyo baaritaan xoog leh oo lagu samaynayo taariikhda qofka iibsanaya hubka ayaa madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump uu martigelinaya arbacadan maanta ah fadhi lagu dhegaysanayo ardayda waalidiinta iyo macalimiinta ee ay dhibaatadu ka soo gaartay toogashooyinkii cuslaa ee ka dhacay gudaha dalkan maraykanka dadka ka qaybgalaya kulankan ayaa waxaa ku jira arday intooda badan ka timid dugsiga sare ee douglas high school ee ku yaala puntland gobolka florida halkaas kaasoo ah kii uu toddobaadkii hore toogashada ka geystay arday hore u dhigan jiray dugsigaasi kaasoo dilay toddoba-iyo toban qof madaxweyne trump ayaa maalintii talaadada ee shalay ugu yeeray toogashooyinka in ay yihiin xasuuq xun madaxweynaha oo jeedinaya hadalkiisii ugu cuslaa ee ugu horreeyay tan iyo dilkii florida ayaa sheegay in ammaanka iskuulladu ay yihiin kuwa mudnaanta koowaad u leh maamulka isagoo intaa ku daray inuu la kulmi doono guddoomiyeyaasha gobolada toddobaadka soo socda si uu ugala hadlo arrintan
saraakiil ka tirsan dowladda maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mak bensi uu horaantii bishan qarka u fuulay inuu la kulmo madax ka socotay kuuriyada waqooyi ka hor inta aysan xukuumadda pyonyan joojin kulanka daqiiqadii ugu dambeysay kulanka ayaa qorshaysnaa in uu dalka kuuriyada koofureed ka dhaco tobankii bishan februari markaas wakhtigaas oo ku beegnayd maalin kadib markii ay furmeen ciyaaraha olombikada ee ka socda magaalada pyonshan madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ayaa la kulmi lahaa kim yo jong oo ah gabarh la dhalatay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un iyo sidoo kale kim yong nam oo ah madaxa guddiga qabanqaabada xafladaha kuuriyada waqooyi afhayeenka waaxda arrimaha dibadda maraykanka heather nort ayaa sheegtay in kulankaasi ay daqiiqadii ugu dambeysay baajisay dowladda kuuriyada waqooyi waxay intaasi ku dartay in ay ka xun yihiin fashilka fursaddaasi
dhegeystayaal mar kale waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaya magaalada washington magaalada boosaaso waxaa lagu qabtay kulan dhallinyarada lagu siinayay tababar la xiriira sidii ay u dejisan lahaayeen qorshe nololeed oo la xiriira mustaqbalkooda macalinka tababarkan bixinaya ayaa sheegay in muhiimaddu ay tahay amaba ay ahayd sidii ay u heli lahaayeen qorshahaasi si ay u maareeyaan mustaqbalka horyaala wariyaha v o a boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la kulmay qaar ka mid a dhallinyaradan iyo macalinkii tababarkan bixinaya islamarkaana warbixinta nooga soo diray magaalada boosaaso ardada wax ka barata waxaa loo qabtay tobabar ku saabsan qorshaha qofeed ee istiraatiijiga ah waxaana ka faa'iidaysanayeen dhammaan ardayda kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda bariga afrika tobabarkan waxaa bixinaya dhoktar shaafici cabdicasiis xaaji deef waxaana dhallinyarada lagu dhiirigelinayay qof kasta inuu degsado qorshe istiraatiijiyadeed oo cad si uu meel sare naftiisa u gaarsiiyo haddaba tababare shaafici cabdicasiis ayaa markiiuu tobabarka uu soo dhammaaday weydiiyey waxyaabaha ay dhallinyarada ku tababarayeen iyo sida ay uga faa'iidaysan karaan tababarkan wuxuu ku saabsanaa sidii dhallinyarada ay u degsan lahaayeen qorshe naf ahaantooda qorshe ugu degsan lahaayeen ayaga u gaara muddo shan sanaa oo kulminaya dhammaan dhinacyada nolosha ayay ujeeddadu ahayd jaamacadda bariga afrika ayaa iga codsatay maamulkooda gaar ahaan qaybta ardayda in ardayda maadaama aan ahay macallin tababaradaan bixiya aan u faa'iideeyo oo aan ka saaciido inay awood u helaan inay samaystaan qorshe ay ku maareeyaan mustaqbalkooda ujeeddooyinkoodana ku gaaraan qaab nooceeya marka u gaari karaan baa u sheegtay ee, waxay ku barteen ardayda in marka hore ay samaystaan ujeeddooyin oo dhinacyada nolosha ah oo dhan ujeeddo kastana inay u samaystaan qorshihii ujeeddadaas ay ku gaari lahaayeen kadibna ay samaystaan qaabkii ay u fulin lahaayeen qorshayaashaas waaya tababarkan marka ugu dambayntii ustaadi waan kaaga mahad celinayaa ma boosaaso keliya ku qabanaysaa mise magaalooyinka dhallinyarada ay joogaan oo dhan baad sii mari doonta ee, tababarkan ee, meelo badan baan ka qabannay magaalada muqdisho laascaanood ee, maaragtay hargeysa ee, boosaaso hadda kahor mar baan ku qabannay laakiin ardayda ma ahayn waxay u badnaayeen macallimiinta iskuullada iyo maamullada ee, hadda maanta waxay joogtaa jaamacadda bariga afrika oo maaragtay maanta iyo maaragtay subaxan iyo galabtiiba la qaadan doona berrina waxaan rajaynaynaa jaamacadda bariga afrika qaybta qardho in kooraskan uu ka baxo hadduu ilaah yiraahdo ugu dambayn maxaa dhallinyarada odhanaysa dhallinyarada waxaan odhanayaa ee, mustaqbalkii waddanka ayaa tihiin ee, maaragtay ummadoo dhan adinka bay idi sugaysaa mas-uuliyaddaas inaad dareentaan oo aad ka gudubtaan ee, maaragtay ii sheeg inaad wax walba fududaysataan oo aad maaragtay u noolataan si caadi ah oo maaragtay qorshe la'aana maxaa yeele ummaddii aa idin sugaysaa dadkii birita hogaamin lahaa ayaa tihiin waddanka marka kaalintiinna inaad ka soo dhalaashaan ayaa muhiima taasna waxay ku imaan kartaa qofka inuu naftiisa qorshe u samaysto isbedel ku sameeya naftiisa kadibna wuxuu gaari karaa inuu qoyskiisa bedelo magaaladiisa bedelo ummadoo dhan isbedelkeeda iyo horumarinteeda ka qayb qaato qaar ka mid a dhallinyarada ka faa'iidaysanayay tobabarkaasi ayaan weydiiyey waxyaabihii ay tobabarkaasi ka faa'iideen iyo weliba qof kasta oo ka mid a dhallinyaradani inuu leeyahay qorshe cad oo uu noloshiisa ku horumarin karo bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa amine cabdulaahi xasan kuliyadda educationka qaybta fiisamaadka qorshihii maanta tababarkii dictoorku nasiiye waxaan ka faa'iiday qorshaha sida loo samayn lahaa iyo qofkaan hadaf lahayn inuusan meel gaari karin tallaabada koowaad aan qaadi karnana inay tahay qorshaha uu qofku jad- dhejistay jadwal ahaan kadibna uu qorshihii ku dhaqaaqo jadwal uu yidhaahda jadwalkaas sanadba ku dejisan kartaa nin qorshahayguna wuxuu ahaa qorshe ku sallaysan inuu ardaygu ku- ku socdo balayn xag aqooneed shan sano muddo ah qorshahayga waxaa uun u qaadan karaa inuu iga bedelo runtii waxyaalo badan hadeertan aan jaamacadda aan dhigto wax qorshaha oo ii dejisan maahan aan ka ahan jadwal yar oo aan de nolol maalmeedkayga ku xisaabin karo iyo maadooyinkayga aan ku diyaariyo laakiinse hadeertan waxaan fahmay qorsho badan oo aan ka helay aan ku beesgarayn karo waxbarashadeeda dhan kastay ahaataba aniga oo magacaygu yahay faado maxaa cusmaan maxamed ee kuliyadda education by chemistry Een, maantay arrintan een, aad wal- waxaan ka fahmay wax aad u muhiimsan Een, wax macnihii maantay een, xaqiiqdii ma dhihi karo waa khasaadhe maantay oo ma dhihi karo maanta xiisad baa kaa baaqatay oo waa khasaadhe maanta waxaan shan sano aan macnihii ku gaari karo mataqaanaa een, horumar ku gaari karo macni nafteeda horumarin kara ayaan maanta qaatay Ee, in maanta laga bilaabo maantaydii anigu qorshe wax qorshaha oo ii dejisanaa een, horey tooma ay jirinse laakiinse waxaan jeclahay amase aan maanta go'aansaday inaan maanta laga bilaabo aan yeesho qorshe een, aan aan ku socdo ah, balayn aan dejisto haddana cabdiraxmaan waa yeel baa lagugu naanaysaa cabdiraxmaan ee tobabarkan soconayay ee qorshaha dhallinyarada ee shanta sano soo socota inay qorshe degsadaan adigu tobabarkan maxaa kuu qorshaa wallaahi qorshahaygu awalba qorshe waa ii degsanaa laakiin haddana hal der waa ka faa'iiday waxaan uga faa'iiday dee qorshahayga ii degsanaa buu igu sii baraarujiday ustaadka wuxuuna siiyey een, hadaf dheer oo aad u dheer oo maaragtay markii la cabiro aan maaragtay lagu soo koobi karin meel yar ma garanaysaa Een, waxaan ku soo koobi karaa ninkii hore u socdana wuxuu yidhi ustaadku dee ammaama hore taalo u soco kii fadhiyana wuxuu yidhi istaag buu yidhi baan dhihi karaa intaasaan kusoo koobi karaa magacayga waa hude maxamed axmed cabdallah ka socota kuliyadda educationka runtii saasoo kale iima dejisaneen qorshe aan nool maalmeedkeyga ahayn aadna waa u faraxsanahay waxaana samayn doonaa maanta laga bilaabo qorsheyn inaan u qorshaysto nolosheeda inaan yacni horumar nolosheedii ka gaaro kuna dabadayado dictoorka oo kale ahna aan noqdo inaan yacni la kulmeel gaari karo dictoorka
maalihii anaa ku bilaabay magacayga magacaygu waa fartuun salaad ka mid a ardayda jaamacadda bariga afrika kuliya shareeca ka mid ah waxaa kale waxyaabahan ka faa'iidoo kale waxaa ka mid ah waxbarasho ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo qoys ahaan iyo famil ahaan inaan u kala sameeyo steeb steeb nolosha marka waxaan ku baraarujinayaa dhammaan ardayda wixii la baray oo maanta ay qaatay inay ka faa'iidaan bulshadooda u gudbiyaan kuna dhaqmaa naftooda yuusuf maxamuud v o e boosaaso
duhur wanaagsan dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a washington dhallinyaro badan oo ku nool soomaaliya ayaa waxaa soo wajahaa shaqo la'aan markii ay dhammaystaan jaamacadaha iyo inta ay ku jiraanba laakiin qaar badan ayaa jira oo samaystay ganacsi iyaga gaar u ah kuwaasi waxaa ka mid ah kamaal axmed xasan oo ku sugan magaalada laascaanood waxa uu u warramay wariyaheenna cabdikariim olol
bismillaahi raxmaan raxiim cabdikariinow aad baad umahadsan tahay doorka ad kaga jirtid dhallinyarada inaad dhiirigeliso ama laanta af soomaaliga v o a horta marka hore waa mahadsantiin ilaahay baa mahad iska leh marka labaadna waa mahadsantiin aniga magacayga waxaa layidhahda kaamil xasan axmed geelle waxa weeye waa nin dhallinyaraha baan ahay waad dareemi kartaa uma malayn soomaaliya shaqalaanta ka jirta haddeer waxaan ku sugnaa magaalada laascaanood marka horena waxaan ka imid gobolka bari ee magaalada boosaaso nin xaasle baan ahay laba caruura ii joogta alxamdulilaah marka waxaan fikray waxaan siri talow maxaa see shaqo u abuurtaa maxaad ka bilowdaa maxaad qabsan kartaa nin rawi ilaahay kaa dhigay waxaan sameeyey gaari yar baan watay gaarigii baan waxaan sameeyey dabadaan u furaa alaabaha agabka sida dharka muxuu ahaa kabaha kabaha dumarka dharka ragga dharka ciyaalka dharka muxuu ahaa gabdhaha yar waxaasiyaan bilaabay baan ku iibiyaa ka dhexgelaya dee marka aad gaari ka dhigtay suuq oo aad alaabtii ku rarto oo aad wax ku iibiso waa shaqo ku cusub magaalada laascanood marka la arka gaari xagga dambe u furan oo alaab iyo kaba iyo dhar iyo sida dukaanka oo kale marba meel tegaya bal ka waran dadku sidee bay u arkaan aad ka dhex shaqaysanays horta dadku soomaalida horta sideeda meel kastay joogto waa laba nooc kuwana way kusoo dhaweynayaan aad bay kugu dhiirigelinayaan xataa way duceynayeen mar kasta qof kastoo arka dhiseenkan aan keenay ama nashqadan gaariga ee ku cusub magaalada laascaanood wuxuu odhanaya allah kuu barakeeyo mid kale wuxuu kuleeya warniyo dhiseenka nashqadan waa xay xaga ka keentay maxay tahay qaar baa ilaya war waxay gaarigan iyoiyo alaabtaana isku weday dukaankan marka aniguna waxaan u sameeyey qofku inuu shaqaysto horta waa u sharaf waana karaama waana cizi qofku inuu waxbaryo ama meel fadhiisto ama shaxaad ama tahriibo taasaa u daran ama dal kale waxaa arkaysa haddeer wadamada kale caalamka wadamo waxaa jira gobolla aan waxba oolin laakiin ninka iskale ee degan uu ku qanacsanya marka waxaan rabnaa dhallinyaradeena inaan gobolladeena aan joogno aan ku qanacno waxna kala soo baxno alxamdulilah shaahigan ka helaa waa ilaahay mahadiis waana wadaya hadduu ilaah yidhaahdo dee way kana niijabi maayo ganacsigu waa dulqaad iyo sabar weeye hadduu allaybno marka gaadhiga uu saaran yahay dee waa wuu ka wanaagsan yahay dukaamadii kale oo dukaanku meel buu taagan yahay laydh buu rabaa cashuur buu rabaa marba meesha rabtid baa tegaysaa bal qaabkaad u shaqay sidoo kale ka waran marmarba waxaa moogta kuwaa su-aala i weydi war waxay gaarigaan aad ka dhigay dukaanka markaasaan dhahaa nin dhul waayo wey marba meeshay bulshada ku badantay abaan geeyaa oo dabadan u furaa qaar badan baa warwaaxay gaariga waxbaa laga gagataa aduu bariiskaygii shaahayga haddaan helo alxamdulilah laakiin waan rajeynaya inaan sii wado allahuma mustacaan kuwo kale marka maalidood laba dowladda hoos ka shaqeeya xoogaa agmaraya moogta way kaftan waxay kulen war gaariga canshuur maku waajibtaa maskuma waajibta mid baa wuxuu wallahi canshuur way ku waajibtaa markaas waxaan ku yidhi wani haddii canshuur igu waajibto anigu alaabteeda waa xiranaya dabadeeda waa xiranaya waa iska dhaqaaqaya
marka alaabtu qiimaha suuqa kalema ka jaban tahay oo dukaamada kala taala aad iyo aad aad iyo aad waxba kama raadiyo alaabta aad bay uga jaban tahay aad bayna raqiis uga tahay ee alaabaha kale waxaana ka maray waxaad aan dul saartaa ma jirto xoogaa yar ee koobka shaaha iyo uun baan ka raadiyaa ayadaa marka dambe bahashaan iska imaan doontaa doal dadka haddaa u samafasho u naxariisatid ilaahay baa kugu naxariisanaya xagga marka la eego dukaankii dee gaarigu dhaqdhaqaaqiisa markaa waad ii sheegta inaad marba meel tegaysid oo meesha kugu cusub oo kale waad doonaysa inaad ka bilowdid oo kale aad u sheegaysaa dadka ku dhagaysanaya guud ahaan dhallinyarada oo dhan waxaan ku dhiirigelinayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto in ay shaqaysato waxa ma yaalaan qurbe qurbe wax yaallaa ma jiraan waxaan dhallinyarada ugu baaqiya meel kastay joogto gobollada soomaaliya inay shaqa abuur samaystaan fikrad keensadaan wax cusuboo ay soo kordhiyaan shaqaystaan baan ku dhiirigelinaya insha allah kaasi waxa uu ahaa kaamil axmed xasan oo ah wiil dhallinyaro ah oo ku ganacsada magaalada laascaanood waxaana uu warramaya waryaheena cabdikariim olol
weli waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a dhinacii heesaha dabacsan ee barnaamijka idinku talagalay haddaana mid ka mid a idiin soo qabtana cabdihaani xaashi heesta uu ku luuqeeyay ee halkudhageedu yahay muhiimaddu waa danteena kusoo dhowaada
macaan ha hilmaamin ha maydhin xusuusta magaabi jacay kalmeeray macaan ha hilmaamin ha maydhin xusuusta magaabi jacay kalmeeray macnaha ila fahan ujeedka muranka isa seerka keena ka yeela moosad jabeen muhiimadu waa danteena macnaha ila fahan ujeedka muranka isa seeka keena ka yeel moosa jabeene muhiimadu waa danteen adoon way adoon adoon marna iga xanaaqin maskaxda alle kugu manaystay jacaylkiyo jacaylkiyo midha dhalkiisa ku meelmari ayaheen adoon way adoon adoon marna iga xanaaqin maskaxda alle kugu manaystay jacaylkiyo jacaylkiyo midha dhalkiisa ku meelmari ayaheen marwoy ha ilduufin hamaagin dareenka mune kalgac ayka gaabay marwoy ha ilduufin hamaagin dareenka mune kalgac ayka gaabay hamuujin xumaata raagta markuu nacab yidhi ha qaadan maragta cishqigeenna xooji iswoosiisyuu ku hodin hamuujin xumaato raagta midhkuu nacab yidhi ha qaadan maragta cishqigeenna xooji osmoosiskuyu ku hodin
haddii aan intaasi kaga gudubno heestaasi uu ku luqeynaya fanaanka cabdihaane markaana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta ciyaaraha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamuud mascade
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo horyaalka qaaradda yurub ee champions leaga ayaa habeenkii xalay hal iskaga hor yimid oo laba kulan ayaa la ciyaaray kooxda kubadda cagta ee bayer munich ayaa gurigeeda ku soo dhoweysay kooxda bashiktas ee waddanka turkiga ciyaartan ayaa sagaashankii daqiiqo waxay ku soo gebagabowday shan gool iyo waxba waxaa xusid mudan qaybtii hore ciyaarda in calaamada guduudan loo taagay ciyaaryahan vida oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee bashiktas isla markaasina qaybtii hore ciyaartu markii ay gebagaba joogtay uu ciyaaryahana muller gool u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee bayer munich hal iyo eber ayaa lagu kala nastay hase ahaatee qaybtii dambe markii laisugu soo noqday ciyaaryahankii laga saaray bashiktas way u dhuutisay isla markaasina afar gool ayaa laga dhaliyey ciyaaryahan levandowski ayaa goolashaasi laba ka mida dhaliyey halka coman uu gool isna saxiixay shanta gool ee kooxda ku badisana laba ka mid a ciyaaryahanna thomas muller ayaa u saxiixay kooxda kubadda cagta ee bayer munich lugta labaad markay labadan kooxood ku wada ciyaaraan guriga bashiktas lama oga in kooxda kubadda cagta ee bashiktas ay awood u yeelan karto inay shan gool iska soo guddo sidaasi waxay ugu eg tahay in kooxda kubadda cagta ee bayer munich ay lug la gashay wareegga sideedda ee ciyaaraha champions leaga hase ahaatee magaalada london garoonka stanford bridge waxaa habeenkii xalay haaskaga hor yimid kooxaha kubadda cagta ee chelsea iyo barcelona kulankan ayaa warbaahinta dunidu si aad iyo aada u hadal haysa islamarkaasina waxaa laga hadlayey macalinka conte oo maalmahan uu culays badan kaga imaanayay dhanka taageerayaasha iyo weliba maamulka kooxda oo la leeyahay sanadkan waxaa suuragala in aanu la joogista kooxda dhammaysanin hase ahaatee habeenkii xalay ahaa waxa uu la soo galay shax la yaab leh isla markaasina wuxuu kooxda kubadda cagta ee barcelona ku celiyey hal iyo hal bareejo oo weliba qarka ayuu koray inuu barcelona ka badiyo ciyaaryahan william oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee chelsea islamarkaasina ka soo jeeda qaranka brazil ayaa isagu ahaa xidig garoonka si aad iyo aada uga dhex muuqday marka laga hadlo kooxda kubadda cagta ee chelsea ciyaaryahankan ayaa laba mar birta banooniga ku dhuftay oo bidixii midigba ka garaacay hase ahaatee ee gool ayuu dhaliyey qaybtii dambe ee ciyaarta markii la isugu soo laabtay goolkaasi uu dhaliyey ayaa u ekaa mid kooxda chelsea ay doonaysa inay difaaca dhuuqsato islamarkaasina ay guul ka hesho kooxda kubadda cagta ee barcelona hase ahaatee ciyaaryahan leonel messi oo aan kooxda kubadda cagta ee chelsea siddeed kulan oo la ciyaaray wax goola ka dhalin ayaa kubad qurux badan oo ciyaaryahan eneyasta u dhigay shabaqa kooxda kubadda cagta ee chelsea kuubsaday kubaddan uu dhaliyey leonel messi ayaa imaanshaheeda waxaa keenay qalad uu galay mid ka mida difaaca kooxda kubadda cagta ee chelsea ciyaaryahanka la yidhaahdo christenson oo ah wiil aad u da'yar islamarkaasina lalahaaba lala yaabanaa inuu ciyaarta safto islamarkaasina kabtankii kooxda ee kayle uu macallinku banjigeliyey inkastoo ciyaaryahanku uu si wanaagsan u ciyaaray haddana fursadda chelsea ee goolka ku dhalisay isaga ayaa lagaga faa'iidaystay ciyaaryahan leonel messi ayaa haatan waxa uu noqonayaa markii ugu horraysay kooxda kubadda cagta ee chelsea uu gool ka dhaliyo isla markaasina uu meesha ka saaro eraggii ahaa barcelona muddadii uu joogay leonel messi kooxihii uu la kulmay ee uu goolasha ka dhilinayay chelsea kuma aanan jirin haddii aan jaleeco kulamada maanta layskaga hor imaanayo ee horyaalka qaaradda yurubna waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee safiya waddanka spain ayaa gurigeeda waxay ku soo dhoweynaysaa kooxda kubadda cagta ee manchester united lama oga macalin morino inuu ciyaaryahan bogba safi doono maadaama macallinkii ciyaaryahankaasi uu xurgufi ka dhexaysay walow uu sheegay in ciyaaryahanku uu caafimaad qabo islamarkaasina ay suuragal noqon karto in uu kulanka maanta la ciyaarayo ka soo muuqdo shakhtar doneski ayaa gurigeeda waxay ku soo dhoweynaysaa kooxda kubadda cagta ee roma waxaana kulankaasi uu ka dhacayaa waddankaasi ukrain la arki doonay halkay natiijooyinka labadaasi kulan caawa goordambe marka la ciyaaro ay sheekadooda ku dambayso tani kulan dambe dhegaystayaal mascado idila sidaa iyo nabadgelyo
maxamuud mascade iyo xubinta ciyaaraha ayaan intaas ku dhaafaynaa welina waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta dhinacii heesaha mar kale haddaan dib u jalleecno igraan caraale iyo cabdi holan markana hees ay wadajir u qaadayaan oo xasil lagu magacaabo kusoo dhawaada
waxushoogayo isalqaabka oo ifka xuuracay ruuxishaatahe waxushoogayo isalqaabka oo ifka xuuracay ruuxishaatahe ruuxishaatahe
heestaasi ay ku luqaynayaan fanaaniinta ikraan xaraale iyo cabdi holan ayaan dhegaystayaal kusoo gunaanadeenna idaacaddeenna duhurnimo waxaa idinla socodsiinayay caashe ibraahim aadan caashicuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
xidigaygi noqo